habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa habeen talaadaha bisha juun waa toddoba sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka sagaaliyo tobanka mitirmaan iyo bogga v o a somaali dot com idaacaddeenna caawa waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada ad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida madaxweynayaasha soomaaliya iyo kenya oo maanta ku kulmay magaalada nairobi iskuna afgartay arrimo ay ka mid yihiin fududaynta socdaalka labada waddan taasi waa laysku afgartay in la joojinayo oo marka diyaaradda ay ka timaado soomaaliya wajeer ku soo degto oo baaritaanka iyo rugsada gelitaanka dadka la siiyo aanay dhici doonin in garoomada ku yaala nairobi mar labaad haddana ay ku maraan wixii ay kusoo mareen wajeer taasina waxay runtii noqon doontaa mid aad u fududaysa wakhtiga iyo weliba safarka
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ansixinta sharciga xisbiyada badan oo ay shalay ansixiyeen baarlamaanka soomaaliya shuruudahaas oo dhan xisbigaan buuxin xisbi ma noqon karahayo marka shuruudahaas qoran baan annaku raacaynaa shuruudaha qoran haddaan buuxinna xisbi baan noqonaynaa qoladii kaleo buuxisana xisbi bay noqonaysaa shuruudahaas matal waxaa ka mid ah inaad gobollada dhan aad ku leedahay dad taageerayaal oo xisbi ka tirsan
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin aannu ku eegayno sidii uu dhacay dilkii maxamed maxamuud dulyadayn oo ka mid ahaa hogaamiyaasha sarsare ee ururka al-shabaab xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada qodobadii warka uga doorka roonaa iyadoo la filaya in go'aamo wax ku-oola ee dhanka isbeddelka cimilada ay ka soo baxaan washington toddobaadkan ayaa khabiirada indhaha ku eegayaan ra-iisul wasaaraha nadri mori oo dalka indiya oo taageero oo taageeri doono heshiiskii baariis ka hor dhammaadkii sannadkan haddii ay indiya taageerto heshiiskanna waxa ay soo dhoweynaysaa dhaqangelinta hiigsiga labada kun iyo labaatanka ee isbeddelka cimilada adduunka taageerayaasha hiigsiga labada kun iyo labaatanka ayaa qaba inay noqon doonto taageeridda hindiya baaq ka imaanaya waddamada soo koraya in ay dhab ka tahay la dagaalanka isbeddelka cimilada hase ahaatee kuwa ka shakisan suurtagelinta heshiiska waxaa ka wax ka qabadkiisa isbeddelkan ayaa aaminsan indiya ay markii horeba aqbashay hiigsiga aad uga hooseeya midkii lagu ballamay shirkii baariis
wasiirkii hore arrimaha dibadda ee maraykanka hillary clinton ayaa taariikhda gashay kadib markii ay noqotay haweenaydii ugu horreysay ee loo wado inay noqoto tartamaha xisbigeeda ee doorashada madaxtinimo ee maraykanka laguma dhawaaqi doono inay tahay qofka xisbiga dimuqraadiga matalaya ilaa la gaadho shirweynaha uu xisbigu yeelanayo bisha dambe hase yeeshee miss clinton ayaa heshay tiradii wufuud ee u baahnayd taasoo gaadhaysa iyo siddeetan cod kuwaasoo ay kaga guulaysatay senatarka gobolka vermont laga soo doorto ee barni sanders clinton ayaa taxadar muujisay iyadoo sheegtay in inkasta oo ay warbaahintu soo bandhigtay tirada wafuudda ee loo baahnaa ee iyadu heshay haddana ay weli harhsan yihiin lix gobol oo doorashadu ay ka dhacayso talaadada maanta ah kuwaasoo sida ay sheegtay ay aad ugu dagaalami doonto afhayeenka berni sanders michael briggs ayaa soo saaray hadal uu ku sheegay in warbaahintu ay la degdegayso boqoridda miss clinton waxa uu sheegay in clinton ay guul buuxda sheegan karto keliya marka la tiriyo codadka siyaasiyiinta loo yaqaano superdelegateska ee hadda ay ee hadda iyada u ballan qaaday inay codkooda siin doonaan hase yeeshee ra'yigooda bedeli kara ka hor intaan la gaadhin shirweynaha bisha dambe kow iyo toban qof oo toddoba ka mid ah ay yihiin boolis ayaa ku dhintay qarax ka dhacay magaalada istanbul qaraxan oo gaari ismiidaamina uu ku aadiyey bas ay saarnaayeen ciidamada booliska ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay soddon iyo lix ruux baabuur laga soo buuxiyey waxlaha qarxa ayaa lagu qarxiyey baska oo marayay meel taariikhi ah meeshaas uu ku dhow jaamacadda istanbul iyo goob dalxiis ma jirto cid sheegatay tani iyo haatan mas-uuliyadda weerarkan inkastoo dhowaanahan ay weeraro ka geysanayeen dalkaasi isis iyo xisbiga b k k iyadoo sidoo kalena bartilmaameedyada ay booliska turkiga wateen xisbigan b k k inta badan
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington madaxweyneyaasha soomaaliya iyo kenya xasan sheekh maxamuud iyo uhuru kenyatta ayaa kulanay maanta ku yeeshan magaalada nairobi iskula soo qaaday arrimaha qaxootiga soomaalida ee kenya jooga iyagoo dhinaca kalena isku afgartay in la fududeeyo socdaalka labada dal gaar ahaan duulimaadyada dayuuradaha iskaga gala gooshaya labadaasi dal waryaheenna maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka nairobi arrimahaasi kaga waraystay afhayeenka madaxtooyada soomaaliya daawud aweys waa mahadsan tahay maxamed labada madaxweyne madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha jamhuuriyadda kenya uhuru moigai kenyatta waxay ka wada hadleen arrimo badan oo la xiriira xoojinta xiriirka labada dal ha noqoto dhinaca arrimaha amniga dhinaca arrimaha qaxootiga soomaalida ku nool dalkan kenya iyo arrimaha socdaalka iyo waxyaabo kale oo markaasi labada shacab ee deriska ay wadaagi karaan sida madaxweynaha bashalay uu ka dhawaajiyey markii uu booqday xeryaha qaxootiga ee dadaab waxa uu sheegay inuu madaxweyne uhuru kenyatta la kulmayo tiina maanta ayay dhacday oo arrimahaasi way ka wada hadleen labada dal isku aragti ayay ka yihiin arrimahan la xiriira qaxootiga soomaaliya hore waxay u sheegtay in diyaar u tahay in ay qaabisho qaxootigeeda kenya ku nool ee muddada soddonka sano ku dhow halkaani joogay kenyana waxa ay sheegtay iyana in iyadoo dhowraysa xeerarka caalamiga ah ee qaxootiga soomaaliya soomaalida ee ku nool kenya noqoshadooda lagu samayn doono sida sharciga uu qabo marka taasi waxa ay muujinaysaa in labada dal ay gudageli doonaan qaabka ugu habboon ee qaxootigaasi dalka dib ay ugu noqon karaan iyadoo hore ay u jireen heshiisyo saddex geesood ah oo dhex maray soomaaliya kenya qaramada midoobay haatanna la bilaabayo barnaamij cusub oo labada dal si gaar isaga kaashanaya oo la xiriira fududeynta dib u noqoshada qaxootiga soomaalida ee kenya ku dhaqan daawud bal waxaad nooga warantaa marka laga hadlayo dhadhaab soomaalida qaxootiga ee ku nool dalka kenya ma aha oo keliya kuwa ku jira xeryaha dhadhaab waxaa jira soomaali fara badan oo qaxootiga ku nool dalka kenya hadday noqon lahayd magaalada nairobi iyo meelo kale kuwa ganacsada kuwa ku nool marka arrimahan laga hadlaya ee qaxootiga ee labada madaxweyne ay ka hadleen ma ku jiraan dadka kale ee soomaalida ee ku nool dalka kenya marka laga hadlayo qaxootiga soomaalida ee ku nool kenya ma ahan oo keliya qaxootiga ku nool dhadhaab waxaa jira qaxooti soomaaliya oo ku nool xerada qaxootiga kakuma waxaa jira qaxooti soomaaliya oo sharci ku haysta magaalada nairobi iyo waxaa jira dad badan oo soomaaliyeed oo ganacsi halkan ku leh balse sharciyada deganaanshaha halkan ku haysta marka la wajahayo arrimaha qaxootiga soomaalidana ma ahan oo keliya in la wajahayo arrinta dhadhaab dhadhaab waxaa loo hadal hayaa waa xerada ugu weyne dadka ugu badan ay ku nool yihiin laakiin arrintan waxay khuseysaa dhammaanba qaxootiga soomaalida ee kenya ku nool daawud waxaa kaloo nagu maqaalaha in ay jirtay dadaal dowladda soomaaliya ay waday oo la xiriiray sidii safarada soomaaliya iyo kenya loo fududayn lahaa oo hadda waxaan la soconnaa in dadka soomaalida ee ka taga muqdisho ama soomaaliya meelaheeda kale inay sii maraan wajeerka hor intaanay tegin nairobi oo lagu sii baaro haddana nairobi lagu baaro marka arrimaha madaxweynaha ma la soo qaaday madaxweynaha dalka kenya taasi waa la isku afgartay in la joojinayo oo marka diyaaradda ay ka timaado soomaaliya wajeer kusoo degto oo baaritaanka iyo ruksada gelitaanka dadka la siiyo aanay markaasi dhici doonin in garoomada ku yaala nairobi mar labaad haddana ay ku maraan wixii ay kusoo mareen wajeer taasina waxay runtii noqon doontaa mid aada u fududeysa waktiga iyo weliba safarka dadka soomaalida iyo weliba dadka kale ee isu socdaalaya labada dhinac tan kale waxaa labada dal ay ka shaqayn doonaan in si deg dega loo soo afjaro adeegsiga garoonkaasi wajeer oo markaasi la samayn doono diyaarada toosa isaga socdaala soomaaliya iyo kenya taasina ay markaasi muujinayso rabitaanka iyo weliba sida labada dal diyaarka ugu yihiin in ay iskaashigooda sii xoojiyaan maadaama haddii la fududeeyo socdaalka safarada labada dhinac ay markaasi keenayso isdhexgal ka wanaagsan kan hadda jira dhinaca ganacsiga iyo arrimaha kale isdhexgalka bulshada ee labada shacbi ka dhexeeya kaasi wuxuu ahaa afhayeenka madaxtooyada soomaaliya daawud aweys oo khadka telefoonka nairobi ugu waramayey wariyaheenna maxamed colaad xasan
baarlamaanka soomaaliya ayaa maalintii shalay meel mariyey oo ansixiyey sharciga asxaabta siyaasadda taasi oo in muddo ah baarlamaanka laga sugayey baarlamaanka ayaa sharcigan ku ansixiyey cod aqlabiyad ah oo ku dhow boqol iyo konton cod siyaasiyiin samaysta xisbiye aan sharciyaysnayn ayaa soo dhoweeyey go'aanka baarlamaanka soomaaliya warbixintan warkan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha cabdiqaadir maxamed cabdulle axmed macalin fiqi wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta muddooyinkii dambe ku howlanaa in soomaaliya ka hirgasho hannaanka axsaabta siyaasadda lagana gudbo hannaanka wax lagu qaybsaday qabaa'ilka axmed fiqi ayaa soo dhoweeyey go-aanka baarlamaanka soomaaliya uu ku ansixiyey sharciga axsaabta siyaasadda arrintaasi waxay ka dhigan tahay runtii guul shacabka soomaaliyeed u soo hoyatay Een, waana guushii ugu weyneed ee la gaaro tan iyo lixdan iyo sagaalkii markii u dambeysay doorasho soomaaliya qodfii codkii ay ka dhacdo maarjo kii afartan iyo toddoba sana kadib haddiiba soomaaliya ay guul u- u soo hoyatay waa guushii koowaad baan dhihi karnaa Een, waxaa dalka soomaaliya lixdan iyo sagaalkii la wareegay milatarigii kadibna fowdo ayuu galay toban sano tobankii sano ee xigtay labadii kun kasoo bilaabanaysana dowlado qabiil ku salaysan oo eh, sida een, diyooyinka loo qaybiyo loo qaybiyay siyaasadda soomaaliya lagu qaybsanayay ayaa xigay Eh, tani marka waxay ka dhigan tahay shifti iyo eh, wadadii lagu socday oo dowladnimada soomaaliya ku socotay wado ka duwan inay marto ah in qofka soomaaliga uu helo xaqiisii dastuuriga ahaa ee uu ku dooran lahaa cidda u matalaysa dowladda deegaankiisa ha ahaato ama dowladda dhexe ha ahaato maxamuud axmed nuur tarsan oo ka mid ah siyaasiyiinta hadda ku howlan in soomaaliya ka hirgasho hannaanka axsaabta siyaasadda ayaa soo dhoweeyey go-aanka baarlamaanka isagoo xuseyn meeshay ka bixi doonto hannaanka qabaa'ilka ee wax lagu qaybsanayo taasoo muddooyinkii dambe saameynteeda laga dareemayay soomaaliya horta waa soo dhoweynaynaa baarlamaanku isagoo ilkala'aan ah inuu ugu dambayntii uu soo dhoweeyey inuu soo eh, sharciyeeyey ba- eh, xi- arrintii xisbiyada marka aad baan usoo dhoweynaynaa waana ku faraxsannahay waxaana aaminsannahay inay tahay guul u dhalatay ummadda soomaaliyeed waa meesha keliya waxaa looga guuri karo qabyaaladda eh, waa meesha keliya waxaa looga guuri karo cadaalad darrada waa meesha keliya waxaa looga guuri karo tayaxumada dowladda haysata walaa- waayo dowladdu waxay ku qasbantay mar kasta inay qabiil nin oday keenay inay wax ka dhigto isagoon maaragta astaahilin in wax loo dhiibaba marka waa meesha keliya wuxuu fikir soomaaliyeed uu isugu imaan karo oo soomaalidu isugu soo noqon karto waa meesha keliya oo maaragta dad kale gobol ah oo kale qabiil ah ay maaragtay ra'yi wadaniyad ay wadaagi karaan muwaadinnimana ay wadaagi karaan intii ka horreysay wax la wadaagi kara ma jirin qabiil kasta qabiilkiisu ahaa waad arkaysaa hadda habka la leeyahay aqalka sare ha u dhismo iyo baarlamaanka ha- loo qaybiya hadda way way ka sii daraysaa kii baa roon hadda regional bay noqonaysaa regional oo qabiil ah ay noqonaysaa oon waxba isku tarsanaynin axmed macalin fiqi ayaa u sheegay idaacadda v o a in axsaabta siyaasadda ay suuragelin doonto in laga gudbo hannaanka siyaasadda ee qabiilka ku salaysan iyo iibsashada lacagta wuxuuna xusa dadku inay soo dooran doonaan hoggaan iyagu ay ku qanacsan yihiin Ee, sida loo kala jeeb weyn yahay siyaasadda la kala gadanayo laga baxo siyaasadda boqol soddon iyo shanta oday laga baxo een, siyaasadda saddex iyo tobanka kun oo qof oo hadda sanadkan laga yeelay ee, oo ma- la leeyahay waxay matalaysaa shan iyo toban malyan dad ku dhow marka waxay ka dhigan tahay in een, xaqii muddada laga hayay dadka soomaaliyeed ka xayirnaa in loo soo fasaxay marka guul guud ahaan xisbiyadu way u istaageen arrintaasi inay hirgasho dadaal badanna waa ku bixinay ilaa ra-iisul wasaarihii iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaan dacwad ka gudbino Een, bisha koodeeda iyo khamiista hadda lasoo dhaafay bisha koodii bisha lixaad ayaan la kulanay guddigii arrintaas khuseeyey arrimaha gudaha iyo amniga oo baarlamaanka iyo guddoomiyaha baarlamaanka intaba intuba marka waa breshar garaynaynay ilaa iyo muddo dabadaan wadnay oo anagoo ka mas-uula dadka soomaaliyeed u matalayna arrintaas oo ogeyn xaqaasi macnuhu ku fadhiyo marka shacabka soomaaliyeed guud ahaan bay usoo hoyatay dee xildhibaanadana aad baan uga mahad celinayna arrintaas maxamuud axmed nuur tarsan ayaa weydiiyey tillaabada xigta mar haddii baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyey sharciga axsaabta siyaasadda qaabka lagu kala xulayo siyaasiyiinta qof walba hadda uu samaystay xisbi siyaasadeed oo aan weli sharciyaysnayn annagu waxay naga filahayaan shuruudaha qoran inaan buuxino shuruudahaas qoran xisbigaan buuxin xisbi ma noqon karahayo marka shuruudahaas qoran baan annagu raacaynaa shuruudaha qoran haddaan buuxino xisbi baan noqonaynaa qoladii kaloo buuxisana xisbi bay noqonaysaa Ee, shuruudahaas matal waxaa ka mid ah inaad gobollada dhan aad ku leedahay dad taageerayaal oo xisbi ka tirsan maaha inaad qabiil meeshaa degan tahay maaragta tuulada degan tahay inaad maaragta xisbi uga dhawaaqdid ee tuuladaas ku ekaatid maaha waxaas xisbi maaha waa reer waa waxaan ka cararayno sideed iyo- ugu yaraan waxaa ku qoran sagaal gobol sideed iyo tobanka gobol eh, ugu yaraan sagaal gobol inaad ku leedahay marka t- shuruudahaasoo dhan ayaan fulinaynaa wakhtiyada soo socota ilaa waxaan diyaarinaynaa annagu waxaan isu diyaarinaynaa inaan xisbiyo shuruudahaas buuxiyo noqona ee awoodda waddanka ku tartama dadkana u soo bandhiga fikir maaragtay iyo iyo aragti wadankan uu ku hagaagi karo usoo bandhigaya maaha qabiil hebel baa badan qabiil hebel baa yar ma noqonayo axmed bacali fiqi ayaa ku dooday in dalka soomaaliya uu yahay meesha keliya hadda hanaanka siyaasadda lagu qaybsada qaab qabiileed wuxuuna xusay in sharciga axsaabta uu wax badan ka bedeli doono hanaankaasi wuxuu u horseedi karaa midaasaan sheegnay oo shifti weyn oo yacni eh, taariikhi ah waa dalka keliya oo adduunka soomaaliya boqol iyo siddeetanka dal ee dunida ka jirta dalka keliya ee siyaasadiisa lagu qaybsado qabiil ayaan nahay marka ugu yaraan waxaan gelaynaa inaan maaragtay eh, levelkii galno eh, dowladaha caalamku siday xukunka iyo ku kala wareegaan labo faragelintii siyaasadda soomaaliya lagu hayay ayaa dhammaanaysa meeshaas ku dhammaanaysa baarlamaanka soomaaliya ayaa maalintii shalay meel marsiiyey sharciga axsaabta siyaasadda badan taasoo muddooyinkii dambe siyaasiyiintu ay ku cadaadinayeen in la hirgeliya sharcigaasi cabdulqaadir okey v o a muqdisho
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal wariyaasha ku sugan soomaaliya ayaa bartilmaameed u noqday kooxaha hubaysan ee dalka ka jira kuwaasoo dilal u geysta wariyaashaasi sidoo kale maamulada dalka ka jira ayaa iyaguna xadhigii cagjuglayn u geysta guud ahaan caalamka ayaa lagu dilay koob iyo toban wariye sanadkii tegey oo keliya sida ay sheegtay hay-adda difaaca wariyaasha ee c p j sidoo kale soomaaliya ayay hay-addu sheegtay in sagaal iyo konton wariye lagu dilay tan iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo labiyo sagaashankii wariyaashan ayaa kaalmo ayaa kaalin ku dhex leh bulshada ay ku dhex nool yihiin iyo weliba qoysaskooda marka laga soo tago howlahooda warbaahineed falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan ku eegeysa dilkii u dambeeyey ee loo geystay wariye sagal salaad cusmaan oo ka tirsanayd warbaahinta dowladda federaalk ee soomaaliya sagal salaad cismaan waxay ahayd wariyihii ugu dambeeyey ee lagu dilo soomaaliya sagal waxay ahayd gabar da'yar oo wax ka baranaysa jaamacadda balaasma ee magaalada muqdisho waxayna ku jirta maalmihii ugu dambeeyey ee waxbarashadeeda oo ay ka qalinjabin lahayd maadada kombyuter science oo la sheegay inay soo dhammaystirto waxyaabihii looga baahnaa qalinjabinteeda sagal waxay ahayd ardayd ku firfircoon waxbarashadeeda iyo barnaamijyadii kala duwanaa ee jaamacadda ay dhigato ay qaban jirtay rooble cibaar diiriye waa gudoomiyaha midowga ardayda jaamacadda balaasma ee magaalada muqdisho wuxuu ka waramayaa aqoontii uu lahaa sagal wallaahi walaal sagal waxay ahayd koley arday ka mid a ardayda jaamacadda dhigato ee aan mas-uulka u ahay ardayda weliba hadda waxay ku jirtay qalinjabinayso oo buugga diyaarintiisa ku jirtay dee ardaydu markaad aada saddex kun afar kun shan kun oo arday aada mas-uul ka tahay qof walba inaad dhiibli u baratid way adag tahay sagal aniga ayada si hoose oo dhiibli iskumaanan aqoonin laakiin waxaan xasuustaa barnaamijyo oo jaamacadda bandhiga jaamacadda oo kale oon ka wada qayb qaadanay so qof active ah oo firfircoon inay ahayd un baan xasuustaa rooble waxa uu sheegay in ardayda iyo maamulka jaamacadduba ay taabatay geerida sagal
waa xanuun runtii arday aada isku meel wax ka wada barataan ka mid a ardaydaadii aada magac ahaan bax ahaan aada wadaagtaan hal meel aada wax ka wada baranaysaan oo magacii jaamacadda aada wadaagtaan in aada geeridiisa maqashid aad bay u xanuun badan tahay waa dareemi kartaa qofka qof uu yaqaana ama qof uu la arday yahay oo u isku yihiin isku institution yihiin geeridiisa markii loo sheego aada buu ooga naxayaa runtii xanuun adag oo ardayda jaamacadda wada taabatay bay ahayd geerideeda allahna u naxariisto koley intaas qof walba uu dhimanayaa xaqiiqdii oo nolosha laysuma siinin balse aad bay noo taabatay sagal waxaa kaloo ay muddo la soo shaqaysay idaacadda reediyo muqdisho ee afka dowladda ku hadasha waxaanay ahayd gabar da'yar oo leh mustaqbal saxaafadeed oo wanaagsan waxayna u hanweyneyd inay meel wanaagsan ka gaarto xirfadeeda wariyanimo barnaamijyadii sagal ay samayn jirto waxaa ka mid ahaa barnaamijka maaweelada caruurta iyo dhambaalka iyo salaamaha cali cabduqaadir cali michael madaxa wararka iyo barnaamijyada reediyo muqdisho ayaa ka waramaya kartidii howleed ee sagal iyo aqoontii uu u lahaa walaashay sagal salaad cismaan waxay ka tirsanayd shaqaalaha warbaahinta dowladda soomaaliya raadiyo muqdisho iyo telefishinka ee qaranka soomaaliyeed maalintii shalay ayaa kooxo hubaysan magaalada muqdisho ku dilay runtii falastiina inta aan ka aqin taariikh ahaan sagal salaad cismaan waxay ahayd gabar aada u wanaagsan waxay ahayd qof shaqadeeda aada uga caabooneed oo ka adag waqtiyada shaqada mas-uuliyadda ka saaran markastana jecel inay goobjoog ka ahaato howlaha markaasi socda sagal marka laga soo tago waxbarashadeeda iyo howsheedii saxaafadeed waxay gacanta ku haysa oo la nooleyd caruur hooyadeed ay ka dhimato oo ilaa iyo lix ah sida uu sheegaya cali michael oo ay wada shaqeeyeen sagal caruurta ay korinaysa iyada ayaa u weyneed waxay hadiyadu qofkii caruurtaasi maaragtay urubka hooyadeeda allah u naxariiste caruurta iyadaa ka weyneed lix caruura oo maaragtay kala bax oo isku hooyo yihiin ayay gacanta ku haysay oo la noolay markastana waxay ku saamaysay in caruurtaasi nolosheeda ay kafaalo qaado ay deberto iyaduna ay mustaqbalkeeda ay inta badan ay horumariso waxay gabar hami weyn u haysay dhanka shaqadeeda iyo hamiga saxaafaduna aad maaragtay ugu firfircooneed oo ku taamaysay in nolosha horumar ay ka gaarto sagal waxa ay ku jirtay da'deedii labaatanaad markaas uun ayayna kasoo qalin jebinaysay jaamacadda waxa ayna dableydii dishe soo afjareen rajadii ay ka lahayd howlaheedii wariyanimo iyo waxbarashadeedii sidoo kale qoyskeeda iyo walaalihii ay korinaysa ayay uga tageen xanuunka geerideeda iyo doorkeedii oo bannaan sagal waxaa tebi doona marka ehelkeeda laga soo tago ardadii ay wax la baranaysay muddada iyo dadkii la shaqaynayay intaba dilkeeda waxa uu qayb ka noqonayaa dilalka arxandarrada ee loo geysta rayidkan waxba galabsan iyo gabdhaha u dhabar adeegaya duruufaha dalka kuna haminaya in ay dalkooda wax uun taraan bulshadooda iyo weliba qoysaskooda sagal waa gabadhii labaad ee weriye ah ee bulooyin uun gudahood lagu dilo magaalada muqdisho waxaa horey loo dilay hindiye xaaji maxamed waxaanay labaduba wadaageen korinta caruur da'yar hindiya waxay ka tagtay lix caruura oo agoon ah oo ay iyadu ahayd waalidka u shaqo tegayay ee mas-uulka ka ahaa halka sagalna ay ahayd ilmaha ugu weyn lix caruura oo hooyadeed ay ka dhimato oo rajo ah oo iyadu ay gacanta ku haysay
aad iyo aad bay umahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo nala socodsiinaysay warbixin gaara oo ku saabsan geeridii allah u naxariistee weriye sagal salaad cusmaan oo lagu dilay magaalada muqdisho halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington
warar lagu kalsoon yahay oo ah idaacadda v o eda ka heshay ilo kala duwan ayaa sheegaya in ciidamada soomaalida oo taageero ka helaya kuwa maraykanka oo ay toddobaadkii hore isku dayeen inay qabtaan maxamed maxamuud dulyadayn oo ka tirsanaa madaxda sarsare ee al-shabaab loona doondoonayay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii jaamacadda gaaliso ka hor intii aysan dilin wararku waxay sheegayaan in howlgalka ka dhacay wararku waxay sheegayaan idhaahda dhegeystayaal in howlgalku dhacay saacadihii hore ee arbacadii kowdii bishan markii ciidanka ay ku horgooyeen dulyadayn baabuurkiisii cirifka waqooyi ee magaalada degmada buulaguduud haaruun macruuf ayaa warbixintan gaarka ah inoo soo diyaariyay maalintii talaadadii ayaa la sheegay in dulyadayn uu yimid deegaanka buulaguduud isagoo maalmahaas ku wareegayay furimaha dagaalka si uu ciidankiisa u dhiirigeliyo waxaa kale oo ciidanku uu waday sida la sheegay saad kooban oo ay ka mid yihiin marakaneecooyin soolarka lagu soo celiyo dabka bateriga telefoonada kabo iyo weliba dirays waxaa la sheegay in ciidamada sirdoonku ay ogaadeen dhaqdhaqaaqiisa iyo halka uu joogo kuwaasi oo baadigoob kulul ku hayay wararku waxay sheegayaan in dulyadayn uu saarnaa gaarin nooca lankrusel ee loo yaqaano brado xilli habeen badh ahna uu ka baxay deegaanka buulaguduud isagoo usii jeeday dhinaca jilib wax yar kadib markii ay ka baxeen buulaguduud ayaa la sheegay inay laba diyaaradood ay hareeraha ka mareen baabuurka waxaana la sheegay inay ku ifiyeen nalal waaweyn dulyadayn iyo raggii la socday ayaa la sheegay inay ka baxeen baabuurka kadibna ay rasaas kusoo fureen ciidamadii soo weeraray ciidamadaas ayaa la sheegay iyaguna inay ku jawaabeen rasaas kabacdina ay dhulka u degeen halkaasna ay ku dileen dulyadayn iyo xubnihii la socday ciidamada howlgalkan fulinaya ayaa la sheegay inay amarkaasi heleen kadib markii ay ku guuldaraysteen qorshahooda hore oo ahaa inay qabtaan axmed macalin fiqi waa taliyii hore ee hay-adda nabad sugidda soomaaliya ilaa iyo hadda intaan hayno dulyadeen nin maxamed maxamuud baa la dhihi jiraa magaciisa rasmiga ah magacyo badanoo naynaasaa gacmo dheere iyo dulyadeen iyo cabdiraxmaan iyo waxaasoo dhan waa la dhihi jiray nin kuma field commander ahaaye oo ciidamada hogaaminta ciidanka ku wanaagsan obereshanada qaarna u xilsaarnaa inta badanna ka howlgeli jiray jubbooyinka iyo kenya nin aaminsan oo aada u mayal adag buu ahaa marka operationkan kolley wahaa intaan xogta helayno wuxuu ahaa operation laisku dayay ninkaas odaga ah oo loo tiirinayay inuu weeraradii u dambeeyey gaarisa mararka qaarna la gaarsiiyo kii wasigeed oo kale inuu ku lug lahaa amaba dadka maskaxda ka ah maskaxda u ah inuu ahaa madaxiisa lacaga dhowra la dul saaray oo xataa kenyaatigu labaatan milyan oo lacaga ay dul saareen ninkaasi marka nin eriyadaas iyo gaar ahaan jubbooyinka iyo kenyada dhibaato weyn ku hayay oo weliba ninka u xilsaaran howlaha halkaas ka dhacaya ayuu ahaa inuu dad badan recruit gareeyey oo u qoray al-shabaab oo deegaamadaasi ku saabsan iyo kenya gudaheedaba sawaaxidiga ku hadla oo uu xuduudda ka tallaabsiiyey waxaasoo dhanba waxay ahaayeen eedaha iyo waxyaalaha lagu tuumayo marka nin xajmigaas leh buu ahaa ninka xajmigaas leh marka oo dowlado waaweyn sida kenya oo kale dhaqaalaheedii iyo maaragtay amnigeediiba curyaan curyaamiyey ama jubbooyinka hadeertaan ciidamadii la dhaqaaqi laayihiin ninkii mas-uuliyaddaas ayuu ahaa marka xajmigaasuu lahaa waxaa la isku dayay marka in sida aan maqlayno ama heeraha amnigu ay noo sheegayaan in la isku dayay in la qabto laakiin ayse markii la dareemay inaysan suurtagal ahayn in si nabadgelyaha uu ku gacan galo in markaas kadib ay operationku inuu dhacay waa gartay oo sidaasna uu ku dhintay toddobiylabaatankii mey oo ku beegnayd afar maalmood ka hor dilka dulyadayn ayaa sidoo kale ciidamada maraykanka ay gantaal la heleen baabuur u saarnaa macalin daa'uud oo ka tirsanaa madaxda ugu sarraysa dhinaca ciidamada ururka al-shabaab sida ay sheegayaan dadka khubarada ahna macalin daa'uud iyo dulyadayn labaduba waxay ka tirsanaayeen dadka waaya aragga ah ee magacana ku dhexle ururka al-shabaab waxayna ku doodayaan in dilkooda uu saamayn ku yeelan doono xarakada ururka al-shabaab waa kan mar kale axmed macalin fiqi horta labada nin macalin daawud cabdullaahi cabdi jimcaale ayuu ahaa magaciisa rasmiga ah inta aan ka aqaano macalin daawud waa la dhihi jiray suhayb magacyadu adeegsan jiray suhayb baa ka mid ah yuusuf xaaji timos magacyo tiro badan buu al-shabaabka gudahooda ka lahaa dulyadeenna waa anagaad sheegnay labadaa nimi waxay iska shabahaan waxay ahaayeen tan iyo inta al-shabaab jirtay way jireen oo rag waxay ahaayeen fikirka dadkii u horreeyey oo fikirka al-shabaabnimada iyo xabjirnimada iyo alqaacidadaba qaatay bay ahaayeen waxay ka simnaayeen inay hayeen laba nin oo aada u mayal adag aaminsan ideologigaas al-shabaabnimada iyo xagjirnimada intaba waxay ahaayeen nuxurkii lafdhabarka hogaanka hadda jooga oo soo xaadiray xilliyadii kala duwanaa ee al-shabaabka isbedelada xoogan ay ku dhacayay ilaa iyo markay xoogganaayeen markay asaasmayeen markay soo xoogeysteen markii la jebiyey iyo haddaba oo hogaamiyahoodii godane uu dhintay iyo ibraahim afghan iyo rag badan hortooda lagu dilay marka waxay inta yartahay oo baaqiga ka ah oo nuxurka ah oo soo joogtay waktiyadii kala duwanaa oo sinyarka ah oo wax laga weydiiyo arrimaha kala duwan amaba maskaxda u ah al-shabaabka marka wuxuu uga dhigan yahay ninka daawud oo kale dee wuxuu ahaa nin gaashaan ninkii hadda gaashaandhigga uqaabilsanaa oo ciidamada weerarada geysta oo dhan qaabilsanaa buu ahaa wuxuu soo qabtay intelligensiga iyo amniyaadku soo qabtay sinyar amniyaad uu ahaa nin ah kaysaska qaarkood kaysas gaarana waa loo dhiibi jiray kayskii faransiiska nimankii oo afduubnaa ee faransiiska ninkii gacanta ku hayay ayuu ahaa nin aada ugu dhow badane ayuu ahaa marka dhaawac xoogan labadooduba waxay ku keenayaan oo al-shabaab ay uga dhigan tahay in dhaawac xoogani uu soo gaaray ana waxaan isleeyahay yacni jug xoogan oo dhaawac xoogan ayuu soo gaarsiinaya al-shabaab waa mana ay heli doonaan cid u bedesha cid ay xilkaas u magacaabaan way heli karaan laakiin cid u bedesha khibradii iyo waayo aragnimadii iyo xogtii iyo geesnimadii iyo fikirkii mayalka adag adkaa ee ay xambaarsanaayeen dadkaasi dad u bedelaa ma helayaan wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi ayaasna v o a u sheegay in al-shabaab ay ku adkaan doonto inay raggaasi bedesho waxay ku noqonaysaa al-shabaab niyad jab oo aada u weyn midda labaad waxay ku abuureysaa cabsi iyo welwel taasoo aan isleeyahay wuxuu wiirki karaa qorshaha iyo howlgallada ay damacsanaayeen laakiin ururka al-shabaab waxaa ka dhintay xubno badan oo ku jiro hogaamiyihii ururka ilaa haatanna ma muuqato in dilka xubnahaasi uu saameyn ku yeeshay awoodda ururka waxaan wasiirkii hore gaashaandhigga cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi mar kale weydiiyey in loo baahan yahay istraajiyo ka duwan beegsashada shakhsiyaadka runtiis waxaan isleeyahay istraatiijiyada ugu fiican waa dilka nimankaas taargetka la taarget garaysanayo oo obereshannadaas ama howlgalladaas hogaaminayo sababtoo ah saameyn weyn saameyn weyn bay kul yeelan kartaa sidaad la socoto hogaamiyihii alqaacida cusaama bin laadan markii la dilay kadib alqaacida runtii magaceedii aad buu hoos ugu dhacay ama waxaan la dhihi karaa waxay ku dhowdahay baaba marka arrintan runtii madaxda nimankaas hogaaminaya howlgalladaas laga dilayo saameyn xoog leh ayay ku yeelan kartaa al-shabaab dilka loo geystay maxamed dulyadayn waxaa la sheegay in intiisa badan ay geysteen ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan ciidamada lagu magacaabo danab mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ciidamada danab haatan hawshoodu ay tahay fulinta kadib marka qorshaha iyo xogta loo dhammaystiro hawsha la fulinayo waxayse sheegeen inay ku rajowan yihiin ciidamadaasi ay dhowaan awood u yeelan doonaan boqolkiiba boqol inay howlahooda ay fuliyaan aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf oo warbixintan inooga diyaariyey dilkii dulyadeyn
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan idaacadda v o idinka gamanaysa magaalada washington waxaanu gudagelaynaa qaybtii labaad ee barnaamijkeenna caawa waxaan idinku soo maqan warbixin ka hadlaysa kaalinta ay maamul goboleedyadu ku leeyihiin nidaamka cusub ee soo socda ee soomaaliya waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin nooga timid dhinaca iyo australia oo ka hadlaysa duufaan halkaasi ku dhacday iyo weliba xubintii dooda gaaban marka horese warkii caalamka kooban
iyadoo la filayay in go'aamo wax ku ool ah ee dhanka isbeddelka cimilada ay ka soo baxaan washington toddobaadkan ayay qabiiladu indhaha ku eegayaan in ra-iisul wasaare narendra modi ee dalka indiya uu taageeri doono heshiiska baariis ka hor dhammaadka sannadkan haddii ay indiya taageerto heshiiskanna waxa ay soo dhoweynaysaa dhaqangelinta hiigsiga labada kun iyo labaatanka ee isbeddelka cimilada
wasiirkii waa wasiirkii arrimaha dibadda ee maraykanka hillary clinton ayaa taariikhda gashay kadib markii ay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee loo wado inay noqoto tartamaha xisbigeeda ee doorashada madaxtinimada maraykanka laguma dhawaaqi doono inay tahay qofka xisbiga dimuqraadiga matalaya ilaa laga gaadho shirweynaha uu xisbigu yeelanayo bisha dambe hase yeeshee miss clinton ayaa heshay tiradii wufuudda ee u baahnayd ee ahaa cod kuwaasoo ay kaga guulaysatay senatarka gobolka vermont laga soo doortay ee berni sanders
kow iyo toban qof oo toddoba ka mid a ay yihiin boolis ayaa ku dhintay sidoo kalena soddon iyo lix ayaa ku dhaawacmay markii qarax gaari lala eegtay bartamaha magaalada istanbul bas kuwa booliska qaada ah maantay sidaas waxaa xaqiijiyey guddoomiyaha magaalada istanbul dhowr gaadiidka gurmadka ah ayaa loo diray goobta oo ay ku dhowey jaamacadda istanbul islamarkaana ah goob caana oo dalxiisayaasha
wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in washington iyo beijing ay meel marin doonaan cunaqabantayntii dalka kuuriyada waqooyi saarayd sababta arrintan ayuu sheegay inay tahay barnaamijka nukleyerka iyo ka gantaalada ballistiga ee dalkaasi hase yeeshee maraykanka iyo shiinaha ayaa meel adag ka kala taagan muranka badda south china kerry ayaa warfidiyeenada u sheegay in maraykanka iyo shiinuhu ayna ogolaan doonin in dalka kuuriyada waqooyi uu noqdo dal haysta hubka nukleyerka dhinaca kale kerry ayaa ugu baaqay dhammaan dalalka sheeganaya badda south china inay isxakameeyaan oo waxa u dhexeeya ay si diblomaasiyadi ku jirto u dhammaystaan
ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay duufaano xooggan oo ku dhuftay qaybo ka mid ah bariga dalka australia mujtamaca ku nool gobolka queensland ilaa iyo jasiiradda koonfureed ee tasmaniya ayaa waxa ay duufaanadan soo gaarsiiyeen khasaaro malaayiin doolar gaaraya waxaa wariyaha v o eda phil marser ayaa warbixintan soo diray wariyaheenna ibraahim xasan daadurey ayaana inoo soo jeedinaya qaybo ka mida gobolka new south wales ayaa waxaa ka da-ay roobab xooggan oo dhulka hoos u gaaray ilaa iyo afar boqol oo mitir tan iyo jimcihii lasoo dhaafay magaalada caasimadda ee cambera waxa ay diiwaan gelisay bishii juun ee ugu roobka badnayd abid duufaanta ayaa waxay ka bilaabatay gobolka waqooyiga ku yaala ee queensland waxaana isu soo martay dhulka u dhexeeya gobolkaasi ilaa iyo gobolka kale ee new south wales halkaas oo ay laba qof ku dishay halka qof kalena lagu la-yahay xeebta bundi ee magaalada sydney howlo lagu nadiifinayo burburka ay duufaantu geysatay oo qarash badan uu ku kacayo ayaa socda kadib markii guryo badan ay burbureen jidad ay xirmeen xarkii korontadana dhulka ay soo dhaceen boqolaal guri oo ku yaala sidney ayay korontadu ka maqan tahay meydka nin kale ayaa waxaa laga soo saaray webiga ku dhow cambera kaaliyaha taliyaha booliiska ee gobolka new south wales kail stewart ayaa waxa uu leeyahay adeegyo deg dega ayaa ka socda guud ahaan gobollada ay duufaantu waxyeelaysay As at this point in time, we have uh, undertaken somewhere in the vicinity of around about 290 flood rescues. Um, many of those.
hadda la joogo waxaanu sameynay ilaa iyo laba boqol iyo sagaashan gurmad oo badbaadina kuwa badankood waxay ahaayeen kuwo daruuriya oo deg deg ah oo nafbadbaadina halista ay duufaantu gerisay dhulka bariga ee biyaha ka foga ayaa laga qaaday xaaladda deg dega laakiin weli degnanaha daadadka ayaa taagan waxaa kaloo socda dad laga daadguraynayo guryahooda gaar ahaan jasiiradda tasmaniya halkaasoo meyd haweenay da'yaraa laga helay laba qof oo kalena weli la'yahay ra-iisul wasaaraha australia malcolm tampul ayaa waxa uu ku boorinayaa dadka inaysan marin jidadka daadadku ay ku socdaan iyo marinbiyoodyada Do not try to cross flooded roads. Do not try to drive through or travel through floodwaters. Stay on high ground and wait for the water.
waxaa isku dayanaa inaad ka gudubtaan jidadka ay daadadku saameeyeen ha ku socdaalina daadadka dhexdooda dhulka sare ku ekaada oo suga inta biyuhu ay ka gurayaan ama ay hoos uga dhacayaan hanaanka cimilada ee xeebaha bari ee australia ayaa lagu yaqaanaa kuwo hooseeya ama dabaysha nuuca layidhaahdo cyclon oo inta badani ku dhufata xeebaha bari ee dalkaasi qiyaastii isbeddelka qabow ee cimilada ee dhulkan ayaa dhacda sannad walba ugu yaraan siddeed jeer gaar ahaana dhammaadka dayrta iyo xagaaga khubarada qaarkood ayaa ka shaki qaba in isbeddelka cimilada uu sababay duufaanada xooggan ee ku dhuftay bariga australia laakiin waxa ay su-aal ka keeneen saameynta biyaha badda ee kacsan ee ka dhashay cimilada dunida oo sii kululaanaysa australia ayaa lagu yaqaanaa waxyaabaha dabiiciga ah sida abaaro iyo gubashada keenta waxaase la yaab dad badan ku noqotay xaaladaha duufaanta ee baryahan dambe ku dhufanayay magaalooyinka ay dadku ku badan yihiin ee dhaca xeebaha bari
kaasina wuxuu ahaa ibraahim xasan daadurey oo inoo soo jeedinayay warbixintii phil mercer ee duufaanahay ku dhuftay australia
weli waxaad la socotaan idaacadda v o idinkaga imanaysa magaalada washington meelo kala duwan oo soomaaliya ah dadku waxay ku kala aragti duwan yihiin nidaamka federaalka iyadoo qaarkood ay aaminsan yihiin inuu xalu yahay kalsooni darada ka soo jirtay waddanka halka kuwo kalena ay u qabaan inuu horseedayo kala burbur haddaba sanadkan oo doorasho ay ka dhacaysa dalka ayaa maamul goboleedyada jira iyo kuwa soo baxaya ay door muhiima ku leeyihiin dhismaha nidaamka dowladnimo ee dalka sida ansixinta xubnaha baarlamaanka iyo soo xulista aqalka sare ee baarlamaanka awooddaasi la siiyey maamul goboleedyadana waxa ay dhalisay dood kulul qaybtii labaad uguna dambeysay ee ku saabsan mowduucaas waxaa inoo soo diyaariyey inoona soo jeedinaya wariyaheenna gaalkacyo cabdulwaaxid macalin isaaq
ka dambeeyey burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya dalka waxaa ka dhacay dagaallo waxaana jiray dadaalo siyaasiyiin aqoon-yahano iyo kaabaqabaa'ilada ay ugu istaageen sidii loo heli lahaa dowlad mar kale dalka iyo dadka dib isugu soo celisa ha yeeshee dadaal dheer kadib waxaa bilowday dhismaha dowlado kumeel gaara taa oo muddo haysay majraha siyaasadda dalka kadibna looga guray nidaamka federaalka oo dhigayay dhismaha maamullo ay yeeshaan gobolada iyo dowlad dhexe oo isku haysa talada dalka waxaana weli socda dhammaystirka maamul u samaynta gobolada qaar dhismaha maamulada ayaa dadka badankii waxa ay qabeen in loo doorbiday xal kadib markii colaado dalka ay ka dhaceen meeshana ay ka baxday is-aaminaadii bulshada xalka kaliya ee dadka soomaaliyeed ay isugu kalsoonaan karaan ay tahay dowlad goboleedyo dalka uu yeesho ha yeeshee marka ay noqoto in doorasho qof iyo codkii ay ka dhacda dalka maamulada gobolada waxa ay ka ciyaarayaan door muhiim ah brofeor cartan faarax cartan ayaa tilmaamaya tabashooyin sal u ah cadaalad darro in ay buddhig u ahayd dhismaha maamul hoosaadyada gobolada sidaa daraaddeedna ismaamulka dadka ay tahay midda keliya ee la ysugu imaan karo sababtaan u sababaynayo waxaa weeye in cadaalad la gaaro oo cid la arkaaba ciddii ay doonto ama fikir ha ku raacdo ama dhaqaale ha ku raacdo ama xisbi ha ku raacdo in ay doorato waa waxa kaliya la sugaayo maamulada dhisan iyo markaa usoo nool kuwaan dhisnayn labadaba waa isku mid waa dal dad ka tirsan ummadda soomaaliyeed waa gobollo ka tirsan gobollada soomaaliya waa inay gaaraan xaqooda wixii ummadda ka dhexeeya waa baaba'een qolla arkaaba gobolkeeday u noqotay qolla arkaaba inay sharci soo samaysato markay sharcigi soo samaysato sharci hoosaadkeedii sharciyadii federaalka loo soo bandhigo markaas ayaa la gaari karaa in nidaamkii wax dhan ay socdaan inkastoo dadaal dheer la geliyey sidii gobolada ay u heli lahaayeen maamullo dadka ay soo doortaan islamarkaana qayb ka noqda dowlad goboleedyada xubnaha ka noqonaya dowladda dhexe haddana waxaa jira dad saluugsan hirgelinta nidaamka federaalka si guud markaan uga jawaabo anu waxaas leeyahay nidaamkaasi nidaam hadda soomaaliya ku habboon ma soomaaliya waa ummad isku diina ummad isku jinsiyada ummad isku dhaqana ummad isku luqa ah ee wax keeni kara in guruub guruub iyo koox koox laga dhigo anigu uma arko inay sax tahay dadka hadda nidaamkaas horboodayana waxay ku andacoonayaan ee waxaa ku jira xukumkii xukunkii oo la daadejiyo oo gobolada iyo degmooyinka iyo ilaa heer tuulo wixii caasimadda loo aadi jiray iyo adeegii bulshada qolo walba meesha ay joogto in laga helo mid anigu waa qabaa dowladdii dhexe waa tii burburtay cadaaladaraa burburisay gumaad baa dadkii ka dhacay waa taad oge xal baa la mooday in maaragtay wax walba xamar baa waghor la geen jiray in marka dalku maamul goboleedyadu ay degaaniin oo awoodda ay yeeshaan cadaaladdaradii soomaaliya ka dhacday baa dhalisay marka kolleyba waa yeelanayaan duruuftaa keenaysa inay helaanin awood dheeriya runtii sideedaba federaalba soomaaliya kumaba fiicnaba maamulada dhismayana waa federaalkiiyo ku socdaanba marka qaabka loo dhigo oo loo isticmaalo sharcigaas ayaan ka hadlay oo ku idhi baarlamaanka imaan doona qaabka uu nidaamka iyo dariiqadda uu maro ayaa waxna dadka u tari doona waxna u dhibi doona hadhow hannaanka doorashada maamulada jira hadday faraha la galaan waxay noqonaysaa arrin dhulgariira oo aan noqon karin mid dowlad goboleedyaduna kusii jiraan dowlad xalaalo oo federaal inaysan ka iman karin soomaaliya waxa ay lahaan jirtay dowlad dhexe oo hogaamisa siyaasadda dhaqaalaha ha yeeshee rididii dowladdii dhexe kadib waxaa curtay dowlad federaal ah haddaba maxay tahay faa'iidada uu bulshada u leeyahay hirgelinta nidaamkaasi waa kan brofesor cartan oo su-aashaasi ka jawaabaya nidaamka federaalka waxay dadka u taraysaa waxaa weeye soomaaliya waxa weeye waxay isugu timid magaca la yidhaahdo soomaaliya kun sagaal boqol iyo lixdankii iyadoo waqooyi iyo koonfur iyo qabaa'ilo badan ka kooban oo nidaam ah nidaamku waa shaqeeyey waa burburay magacii soomaaliya inta xarafuu ka kooban yahay waa cidoo arkaa waa garan kartaa xarafba meel buu ku dhacay in dib la isugu soo noqdaa waxaa laga maarmaan ah in habka federaalismka la isugu yimaado oo qolo arkaaba ay dhisato iyada maamulkeeda dhisidda maamulada waa tub lagu gaari karo cadaalad maadaama la baahinayo taladii dalka waxaa sidaasi tilmaamaya maxamed deeq cabdi madar haldhaa oo ku sugan magaalada kismaayo doorka ay maamul goboleedyadu ku leeyihiin waa door aad u weyn oo muuqda weye macnaha waxaa weeyaan cid aanay maamul goboleedyada aan soo marin labada aqal ma gelayaan waa marka lasoo koobo door fiican bay ku leeyihiin marka wixii in la wada arko awoodina la baahiyo faa'iidada uu soo kordhaynayana waxaa weeyaan qolo inay keligeed awood yeelato si kastaba xaalka siyaasadda soomaaliya uu xilligan u xuubsiibanaya hirgelinta nidaamka federaalka oo qeexaya dhisidda dowlad goboleedyo haddana waxaa jira marka ay noqoto doorasho in dalka ay ka dhacdo door muhiima inay ka ciyaari doonaan dowlad goboleedyada
aad iyo aad umaadsanyahay cabdiwaaxid macalin isaaq oona la socodsiinayey qaybtii labaad uguna dambeysay barnaamijyo taxan oo ka hadlaya kaalinta ay maamul goboleedyadu ku leeyihiin dhismaha dowladda soomaaliya halka aad weli naga dhegaysanaysaann waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna dhegaystayaal doodii gaabneed iyo yaasiin ciise wardheele
degeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno mawjado dadka tahriibkaa oo dunida meelo badan sii gelaya gaar ahaan qaaradda yurub oo ay ku jiraan dad badan oo soomaaliya oo da'yara oo waddanka mustaqbalkiisa wax badan ka qaadan lahaa balse haatan sii dabargo'aya ma yahay tahriibku xal ay shaqooyin ku raadsan karaan halkii dad kale ay aaminsan yihiin inay dalkooda ku kalsoonaadaan oo waxa ay barteen ay uga faa'iideeyaan waddanka dhib iyo dheefna ay dalkooda aaminaan mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya cabdulaahi xaaji xasan oo cabdulaahi bushkin loo yaqaano iyo caashe axmed cabdalla oo labaduba ah siyaasiyiin dhibaatada tahriibku u leeyahay iyadoo aad uga soo horjeeda dadku inaanay tahriibin ayaa caasho waxay ku bilowday sida tan bismillaahi raxmaani raxiim yaasiin waa mahadsan tahay anigu run ahaantii aad iyo aad baan uga soo horjeeday tahriibta xitaa wakhtigii ay bilaabatay xitaa kuwo kale oo maaragtay afrikaanka markay tahriibayeen waxna waan ka qoray dhowr jeer waana ka hadlay wax badan laakiin tan soomaalida aniga i khusayso oo aad iyo aad runtii caloolxumo waa waxa weeyaan dhallinyaradii da'yartii soomaaliyeed ee waxbaratay markay wadankii shaqo ka waayeen ayay waxa weeyaan ay badaha iswada dhigeen ay wada tahriibeen nin la yidhaahdo magafe iyo hooyadood iyo aabbahood ayaa dembigaana iska leh sababtoo ah hooyadii ayaa gurigoodii u gadaysa xoogaagay haysteen caruurta ku masruufi lahayd wiilkiibay ku tahriibinaysaa kabacdina magefaa halkeer u fadhiisanaya wiilkii wuxuu ka dhexeeyaa life and death hadduu xitaa magafe dhaafo uu magafe dhaafo waxaanu dhaafayn badda uu maxaa la yidhaahdo intaasoo maxaa la yidhaahdo mayl ah oo uu huuriya rabo inuu kaga gudbo marka waxa weeye hooyada guriga gadaysa ama aabbaha guriga gadaya wiilka tahriibinaya labiyo tobanka sano iyo afarta sano jaamacadda lix iyo toban sano soo dhameeyey oo mustaqbalkii soomaaliyada qofka tahriibinaya oo gurigii u gadaya waa criminal cabdulaahi bushkin yaasiin maamaada soomaalida waxay ahayd habeen kacay wixii kiciyaa jiro dadka waxay u tahriibayaan waxay arkeen in aynan nolol meesha ka muuqan marka qasab bay ku taha dadku inay tahriibaan waa tahriibayaan maxaa yeelay dadka waxay ku qancaan oo ku joogaan waa inay helaan hadal raadiya laga yiri iyo hees la qaaday iyo dadku waa ogyihiin khatarta jirto waa ogyihiin idaacaday ka dhegaysanayaan tvgay ka arkayaan waa dad wada aqoon-yahane dadku waxaan leeyahay aniga sida hadda ay tahay barnaamijku u socdo kuma joogayaan qasab bay ku tahay noloshiisa aas-aasiga ahaa oo nabadgelyada ay u horayso waa inay helaan waa inay helaan maaragtay qorsho cad oo loo sameeyo oo dadkii ay maaragtay ku joogi karaan dadkii waxay ku joogi lahayn waa in la helaa marka ugu horeysa anigu waxaan odhan lahaa ajande qarsoon baa jira oo lagu taarget garaynayo da'yarta soomaaliyeed sidii dalka soomaaliyeed da'yarta looga dhammayn lahaa qorshahaasna waxa weeye qorsho la soo degay oo la fududeeyey oo dad badani ay ka qayb qaadanayaan waxay ku tusaysaa waxay ku tusaysaa dagaalka aan aan aan aan joogsiga lahayn shan iyo labaatanka sano soomaaliya ka socdo da'yartii soomaaliyeed laysu adeegsanayo oo dhinacna wadaadadu wadaan dhinacna kuwa dowladaha sheeganaya ay wadaan halkaas labada dhinacba marka iskulaysku daro imisaa dhimatay weeye tii markay dadkii ku dhammaan waayeen waxaa la fududeeyey qorshaa la soo degay niman tahriibayaalah oo dadka tahriibiyabaa la maalgeliyey oo dhallinyarada u gacan haatinaya kuwaas weeye kuwa dalka ka saaraya dadka manay helin dowlad wax fahansan oo maxaa la yidhaahdo dowladda iyadaaba de part of the problemkii ka ah dhibaatadii ka mid ah marka waxa lagu joojin karo su-aasha lagu joojin karo waxa weeye waalidka oo caruurta lacagta ay ku dirayaan ku maalgeliya iyaga ku maalgeliya iyo dowlad cadaalad u samaysa oo shaqo in loo abuuro lacagta lagu siinayo askarta la siinayo oo maxaa la yidhaahdo laysugu dhiibayo xabadaha la leeyahay qoladaa ha lasoo cidhibtiro qoladaa lasoo cidhibtiro haddii dhallinyarada shaqo loo abuuro oo la waayo qof kasta noloshiisa la kafaalo qaado oo qof walba small maaragtay business loo sameeyo oo loon yarsi la siiyo way joogsanayaan marka waxa weeye barantiska iyo dowladda soomaaliyaba waa countable weeye dadkan soomaalida ah ee maskaxdii ah oo caqligii ah oo ummaddu dadkii mustaqbalka hiigsanaysay ah haddii xitaa dowladihii iyo maamuladii iyo dadkii ay wax u qaban waayeen miyaysan kuu muuqan sida caasha sheegayso inay waddankooda aaminaan oo ay ku samraan oo ay xataa beerkaint iyo caloosha inta xirtaan ay dalkooda joogaan intii ay nolosha iyo waxaan hadda la garaacaya iyo sida eygii loola dhaqmo nololxumada ay la kulmayaan miyaadan dareemayn yaasiin runta waxa weeye dadku qofku wuxuu bartay waa inuu wax ku helaa waa inuu ku kalsooyo inuu wax ku helahay ama jaamacad ha ka baxo ama dugsi sare ha ka baxo ama aqoon kale ha lahaado qofku mar hadduu wuxuu bartay uuna wax ku helaynin oo markuu jaamacaddii dhammeeyo ama dugsiga sare dhammeeyo uu derbi fadhiisanayo qasab bay ku tahay inuu socdo lama biciidsan karaan oran karaa aniga kuwaasi waxay ahaayeen cabdulaahi xaaji xasan oo cabdulaahi bushkin loo yaqaano iyo caashe axmed cabdalla oo labaduba ah siyaasiyiin doodii gaabnayd inta aynoo joogto intaynu hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheer oo inoo soo jeedinayey doodii gaabnayd dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdisan dheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka isniintii shalay ahayd waxaa bilaabatay bishii barakaysneed ee ramadaan bishan ayaa imanaysa xilli ay bulshada muslimka ee maraykanku ay la kulmayso cadaadisyo dhinacyo badan kaga imanaya haddaba sida ay bulshadu xidhiidh wanaagsan ula samaysan karto bulsho weynta ay ku dhex nooshahay iyo weliba madaxda dowladda dhexe gobolada iyo dowladaha hoose ayaan barnaamijkeenna amuuraha maraykanka ee toddobaadkan kaga hadlaynaa waxaana marti ugu ah sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee gobolka minnesota ahna madaxa hay-adda isku xidhka culimmada soomaaliyeed sheekh cabdiraxmaan waxa uu marka hore ka hadlayaa xiriirka muslimiinta iyo madaxda dowladda ee maraykanka iyo kuwa deegaanada ay ku nool yihiin bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaal aad baad umahadsan tahay waa su-aal aad u fiican weeye xidhiirhku horta marar fara badan waxay ku xidhan tahay darfiga markaa jira iyo xaaladda markaa jirta iyo siday tahay waxay kaloo ku xidhnaan kartaa qayb ka mid ah xisbiga markaa talada wadanka hayeena inay ku xidhnaato waa suuragal laakiin xaqiiqatan guud ahaan waxaad moodaa xidhiirka muxuu aha jaaliyadda muslimka ah iyo dadka madaxda ama ha noqoto kuwa laga soo doorto magaalooyinka ama ha noqoto kuwa gobolada ama ha noqoto dowladda dhexe ee maraykanka intuba waxaad moodaa inuu aad iyo aad usoo fiicnaanayay waxaana aad loo xusi karaa xataa markay dhacday september eleven muxuu ahaa madaxweynihii ka horreeyey obama ee bush ziyaaraadkii ugu horreeyey wuxuu ku tegey masaajid buu ku tegey waddanka maraykanka ka tirsan waa qayb weeyaan sanadkan oo keliya waxaad la socotaa markii hadda bisha ramadaan ay dhalatay maalinkii isniintii madaxweynaha maraykanka iyo ra-iisul wasaaraha canada iyo ra-iisul wasaaraha muxuu aha ingiriiska iyo xataa wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka intaba inay ka hadleen arrintan iyagoo ugu sahnideynaya muslimiinta yani oo weliba hadallo xaqiiqatan dhaxalgal ah ay meelo fara badan ka jeediyeen marka arrintaas waa qayb muhiim oo kutusinaysa uun dadkani sida iyaga laftooda ay doonayaan inay bulshada muslimka u tusiyaan waxaan kuugu darayaa hal qodob oo kale taqriiban markaad fiiriso gobolka minnesota taqriiban ee lixdii sano ama toddobadii sano ugu dambeysay arrimaha iyadu aad iyo aad iyo aad bay usoo xoog badanayeen sanadkan xataa waxaa jirta magaalada minneapolis oo faras magaalaheeda ayaa waxaa lagu qabanayaa dhismo ku yaala muxuu ahaa afur baa lagu samaynayaa xilliga afurka maalin markaasaa weliba qolooyinka barnaamijkaasi nidaaminaya ee habeynaya ka shaqaynaya waxay ka soo dhameeyeen muxuu aha neighborhoodkii meeshaas halkaa maalin ee meesha lagu afurayo aadaanku inuu dibadda u baxo oo dadka meesha iyo soonaha ka agdhow oo dhan inay aadaanka maqlaan taasi marka waxay ku tusinaysaa horukac marba horey loo sii kacayo mishigaano kale waxaad la socotaa meelo fara badan in aadaanka dibadda uu u baxay marka xiriirku meelo fara badan wuu soo ficnaanayaa qaybo badanna annaga lafteenna muslimiinta inaan xiriirkaas si fiican u wanaajino inaanaan u muuqanin dad muxuu ahaa gabanaya ama dad xoogaa yaro marti ah ee dad waddan kale bulshada wax qayb ka ah inaan sidaa u muuqano ayaa iyaga lafteeda loo baahanya marka waxaad moodaa xiriirku inuu meelo wanaagsan uu taabanaya yani bulshada muslimka ah ee maraykanku waxay ka kooban tahay jinsiyada kala duwan waxaa jirta bulsho weyn oo qaaradda afrika ka soo jeeda oo ay soomaaliduna ugu cadcaddahay waxaa jirta bulsho ka soo jeeda koonfur bari eshiya iyo kuwo ballaadhan oo bariga dhexe ka soo jeeda haddaba sheekh cabdiraxmaan shariif ayaan weydiiyey jaaliyadaha uu isleeyahay inay yihiin kuwa ugu nidaamsan nidaamku marba dhibbu dhabbuu u muuqan karaa islaamka soo bandhigiisa muuqaalkiisa lasoo bandhigo xagga labiska xijaabka salaadaha meelaha lagu tukado oo qofku uusan aada ula gabanin ama uusan la cabsanin waxaad moodaa dadka ugu wanaagsan arrinta iyada inay soomaalida yihiin xaqiiqatan oo meeshay tagaan gabdhuhu inay xijaaban yihiin kuwo fara badana xataa weji ush indhaha daboolan inay jiraan oo dariiqyada maraya waddooyinka soconaya ay suuragal tahay dad fara badan oo meela ka shaqeynaya mararka qaar xilliga salaada marka la gaar ina yidhahda waan tukanaynaa oo geesinimo noocaas ay ku jirto waa qiimo weeyaan markay timaado xagga nidaamka iyo usluubka iyo xoogaa maaragtay islaam u muuqda xabaari oo maaragtay markii arrintaa laga muuqdo waxaad moodaa dadka ugu nidaamsan inay dadka fog esia ka yimid inay yihiin ama ha noqoto hindi ama dadka xaggaa ka yimid inay yihiin baa suuragal oo iyaga aada looga dareemayo koonfur bari asia sax wey xagga muxuu ahaa muxuu ahaa kala dambeynta xagga in aad iyo aad looga dareemayo xagga nidaamka iyo aad in loo kala dambeeyo iyadu ma ahaan u malaynaya etnigay ka soo jeedaan ama kooxday ka soo jeedaan iyada nafteeda waxaa aada loo dareemayaa muxuu ahaa communitiga shiicada la yidhahdo meelo fara badan ay joogaan waa marjiciyada diiniga iyaga si u rumaysan yihiin oo ah inay leeyihiin qof marjic ah ay ka dambeeyaan ay ka abaar qaataan meel walba marka iyaga lafteed waxaad moodaa inay aada u nidaamsan yihiin xaqiiqatan waana dad uun qaybo ka mida waddanka intii la joogay aqoonta qaybo ka mida muxuu ahaa dadka oo meelo badan ku noolaa wadamo awalba kala duwanaa xagga dadka xagga diinta xagga midabka kala duwanaa taas waxay keenaysaa marka laqabsiga meelahan oo kaleeto inay ka sahlanaato ee dad soomaaliya oo kale oo laga yaabo inaysan weligood diin kale kusoo dhex korin weligood ummad kale aynan arkin markay meesha yimaadaan wax yaraha fariira muddo ku dhacaya ilaa ay si tartiiba ay tartiiba u arkaan yani qaabka ugu habboona meesha loola noolaan karo ama loogu noolaan karo yani
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalay dadaalada ay bulshada muslimka ee maraykanka ku wanaajinayso xidhiirka ay la leedahay bulsho weynta ay ku dhex nooshahay intaan barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed cabdisandheere oo inoo soo jeedinaya barnaamijkii amuuraha maraykanka dhegaystayaal haatanna mid ka mid ah heesaha soonka
sabki nabigiyo qonkiisu banayo aan asxaabta raacne sooma ramadaanta sabki nabigiyo qonkiisu banayo aan asxaabta raacne sooma ramadaanta صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري وبشان سقينه إلى حين سيه عين سعيدين صوم رمضان وبشان سقينه إلى حين سيه عين سعيدين صوم رمضان صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري سكرات الموت كيو سؤاشنا كيريو عن سيرات كمودني صوم رمضان تا سكرات الموت كيو سؤاشنا كيريو عن سيرات كمودني صوم رمضان تا صلوات الله على خير خلق qasiidadaasi nebi ammaanka iyo rabadaanta ka hadlaysay ee fanaanada hibanuura waxay u dambaysay idaacaddayadii fiidnimo inta haddii la idhaahdo berri aroor lixdii barhkana dib u kulmi doono waa anigoo ah maxamed cabdi jaamac buulla jaamac iyo dhammaan saaxiibada v o idinle sidaas iyo rabadaan wanaagsan
وبشان سوقينه سما هريرة نارتي نقا سلامة ديشي سوما رمضان تا وبشان سوقينه سما هريرة نارتي نقا سلامة ديشي سوما رمضان تا صلوات الله على خير
This program has come to you from the Voice of America, Washington.